right here on VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaali com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah bisha maarso waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiin doonta anigoo ah sahraa cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mida maamulka puntland oo si weyn uga horyimid ansixinta afarta cutub ee dastuurka soomaaliya ee wax ka beddelka lagu sameeyey dowladda puntland iyadoo ka duulaysa kow qodobka boqol iyo afartan iyo labaad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinayo
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa aragtida kala gedisan ee qurbo joogta iyo ansixinta qodob dastuureedkaasi wax laga beddelay sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan dalka turkiga oo saaka siddeetan iyo kow gobol oo dalkaasi ka mida ay shacabka u dareeri doonaan codbixinta doorashada dowladda hoose qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka roobab mahiigaana ayaa waxa ay dileen ugu yaraan siddeed qof oo u badan carruur waxaana ku dhaawacmay laba iyo toban kaleeto daadad ku dhuftay waqooyi galbeed bakistan sida sarkaal ka tirsan dowladda sabtida uu u sheegay warbaahinta roobabka ka da'ay degmooyinka kala gedisan ee gobolka khaybar bakhtunwa ayaa waxa ay sababeen in qolalka dhammaan ay dadka ugu soo galaan oo ay ku dumaan roobabkaasi dadkii gudaha ku jiray guryaha sida uu sheegay anwar shahzad oo ah afhayeenka maamulka deegaankaasi maaraynta masiibooyinka ay ka socdaan haatan shahzad ayaa waxa uu sheegay in saddex ka mida dadka dhintay ay ahaayeen walaalo da'dooda ay u dhexayso saddex sano ilaa iyo toddoba sano jir oo hal qoysa ahaa waxaana khasaaraha uu dhacay afar laatankii saacii lasoo dhaafay sida saraakiishaasi warbaahinta ay u sheegeen tan iyo wixii ka dambeeyey markii markab uu jiray buundada isku xirta magaalada washington d c iyo sidoo kaleeto magaalada boltimore ayaa waxaa soo badanaya walaaca laga muujinaya heerka badqabka buundooyinka maraykanka warbixin ay daabacday wakaalada wararka a p ayaa lagu sheegay falanqeyn in in ka badan waa kun oo buundo maraykanku uu leeyahay kuwaas oo dhararkooda uu ka badan yahay ilaa iyo labaatan fiid buundooyinkaasi ayaa afartan iyo laba kun iyo afar boqol oo ka mida la sheegay in xaaladooda aysan wanaagsanayn waxaana maalin walbaba isticmaala ilaa iyo boqol lixdan iyo toddobo milyan oo baabuur sida ay sheegtay dowladda maraykanku inta badan buundooyinkaasi ayaa da'doodu ay gaaraysaa ilaa iyo toddobaatan sannadood shan iyo toban kun iyo siddeed boqol oo ka mida buundooyinkaasi ayaa toban sano ka hor la diiwaan geliyey inaysan xaaladoodu wanaagsaneen ama badqabkooda siday ogaatay wakaaladda wararka a p gobolka iowa ayaa waxaa ku yaala buundooyinka ugu badan ee xaaladaha laga deyrinayo ay ku jiraan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay kalsoonidii ay ku qabeen dowladda dhexe federaalk soomaaliya ay kala laabteen kadib markii ansixintii iyo wax kabeddelkii lagu sameeyey cutubyo ka mida dastuurka federaalk ee soomaaliya xubnaha baarlamaankuna ay codku ansixiyeen haddaba warkan garowe waxaa ka soo diray wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb
shir saacado badan socday oo golaha wasiirada puntland ay ku yeesheen xalay xarunta madaxtooyada uuna shir guddoominayey madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayay puntland ka soo saartay go-aanka ay ka qaadatay dowladda dhexe ee la xiriira arrimaha dastuurka soomaaliya wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirir oo saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dastuurka puntland ee tilmaamaya go-aan qaadashada puntland ee soomaaliya haddii la isfahmi waayo dowladda puntland iyadoo ka duulaysa kow qodobka boqol iyo afartan iyo labaad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo koorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo qodobka labaad qodobka afraad ee dastuurka dowladda puntland farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dowladda puntland waxaa u bannaanaanaysa in ay dib u eegto kasii mid ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii soomaalidu ku heshiin weydo qaab dhismeed dowladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah ayna daba heeraadaan deganaansho la-aanta iyo dagaalada ka alowsan qaybo kale ee soomaaliya qodobka saddexaad sidoo kale iyadoo la tix raacayo lana fulinayo go-aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee puntland ee ka qabsoomay garowe toddobiyo tobankii maarso labaatan labaatan labaatan qodobkiisa tobnaad kaas oo lagu go-aamiyey in dowladda puntland ay qaadan karto go-aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummadeeda ee dastuurka federaalka iyo puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda puntland ayaa sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe iyo wada shaqayntii koow dowladda puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay puntlandna qayb ka tahay laba sida uu qabo dastuurka dowladda puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad dowladda puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur soomaali heshiis ku ku tahay afti dadweynaha loo qaaday oo puntland qayb ka tahay saddex iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ah ee soomaaliya cutubka koowaad qodobka koowaad farqada koowaad iyo labaad ee baadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan waxaa reeban in qof ama qayb ka mid a bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar sidaa daraaddeed xasan sheekh maxamuud wuxuu buriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey haddaba xasan sheekh maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo qodobka afraad dowladda puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqaynna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey kowdii ogosto laba kun iyo labayo toban shan dowladda puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira danaheeda lix go-aankan golaha xukuumaddu meel mariyey waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda puntland inkastoo puntland ay iminka si toos ah u qaadatay go-aanka balse xiriirka labada dhinac ayaa ahaa mid xumaa in muddo ah ilaa ka hor dowladda xasan sheekh maxamuud balse puntland ayaa ka soo horjeeday maalmihii ugu dambeeyey arrimaha waxkabeddelka iyo ansixinta dastuurka waxayna dadaal badan ku bixisay inay ka hortagto in labada aqal ay ansixiyaan dastuurka taasoo ugu dambeyn hirgeli weyday nuux muuse birjeeb v o a garowe
haddaba dastuurkan qabiyo qoraalka ee soomaaliya ayaa shalay afartiisa cutub ee la ansixiyey baarlamaanka soomaaliya uu meel mariyey waxa ay timid ansixintiisa kadib markii toddobaadyo khilaaf iyo dood muran badan dhalisay uu hareeyey cutubyadan qaarkood oo dadku ay si weyn uga falceliyeen haddaba qurbo joogta soomaalida ee maraykanka ayaa dareenno kala gedisan ka bixiya aragtidooda dastuurka iyo ansixintii shalay ee baarlamaanka soomaaliya kuwa ugu badan ee qodobada wax kabeddelka uu ku sameeyey madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo shaqadana uu ka eryi karo asaga halka markii horeeto ay ahayd in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha xilkana ay ka qaadayeen baarlamaanka sidoo kale qodobada waxaa ka mid a in madaxweynaha soo socda ay dooran doonaan shacabka oo codayntiisa shacabka ay u dareeri doonaan halka markii horeeto uu ka ahaa madaxweynaha mid ay baarlamaanku soo doortaan da-da qaangaarka ee guurka oo horey u ahayd siddeed iyo toban wakhtiga ku dhigan dastuurka soomaaliya ayaa haatan laga dhigay shan iyo toban iyadoo haydaha u dooda xuquuqda aadanaha ay durbaba arrinkaasi ka soo horjeesteen oo ay ka falceliyeen qodobada kaleeto ee wax kabeddelka lagu sameeyey dastuurka ayaa waxaa ka mida tirada xubnaha guddiga doorashooyinka iyo soohdimaha ee heerka federaal haddaba qurbajoogta ku dhaqan bannaanka soomaaliya ayaa siyaabo kala gedisan u arkayay arrinkaasi sida siyaasiyiinta ay ugu kala qaybsanaayeenna shacabka ayaa dal iyo dibadba ku kala aragti duwan dastuurkan wax kabeddelkiisa iyo sidoo kaleeto meelmarintiisa shalay magaalada minneabolis waxaa ku sugan xaashi shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha soomaalida ee gobolkaasi runtii ani ahaan waxaan u arkaa inay tahay taariikh cusub oo soomaaliya usoo zaa'ida sababta ah haddii aad sooyaalka siyaasadda soomaaliya dadka la socday way garan karaan sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankay ahayd inay arrinta maanta dhacda ay dhacdo maadaama ay dhici weyday oo markaas waxay markii aynu ka baxnay kumeel gaarka maadaama kumeel gaarka aynu ka baxnay waxaanku idhahdaa constitutionkeena inuu ahaaday ahay inuusan qadyada ka baxay ahay si dastuur kaamilan loo helo maysan dhicin dowladdii waktigii hore xasan haddana waktigii dambe xasfarmaajo yimid inay hirgisay ahayd maysan dhicin hadda mar laba mar alxamdulillah hadda ay timaado waktigan waxaan isleeyahay waa waddan wax taariikhi ah oon isleeyahay soomaaliya wax badan ma haddaa fiiriso isbedel badan maba ahaynba wax yaroo muhiim u ahaa in loo dhamaystiro u baahnaa iyo waxyaaba yaroo wax laga bedbedelay wax weyn ma aha laakiin alxamdulilah taariikh waa inay na dhaafto dastuurkan qadyada ah waa nacay magaciisa la dhiba xataa waa tahay marka dadka ku andacoonaya dastuurka guud ahaanba wuu qoray madaxweyne xasan sheekh ee waxba kama bedelin maxaad ku odhanaysaa wallaahi de waxay ila tahay xildhibaanadii kulliga xasan ma qoro dastuur awoodna uma laha uu ku qoro heshiiskii siyaasadeed ee asagii maamul goboleedyada ay gaareen waxa ay ku gaareenna public lane ummadda ugu sheegeen la tashiyo badanna waa uu sameeyey saan filaya kolley madaxweynayaashii barnaamijsaradii horena waa kula fadhiistay mar isugu yeeray saan ognahay taariikh waxaa fiican inay say tahay loo sheego kadibna waa kii ay maxaan ku idhahdaa u gudbiyey baarlamaanka si ay go-aan uga gaaraan marka dastuur cusub oo aan aragnay hadda kolley waan haynaa waa dastuurkii gacantii qof kasta soomaaliya maanta uu heli karaa waa accessible weeyaan waxay ila tahay dastuur cusub ma ahan saan arkaynayn oo taariikhda aynu u wada joognayna sideedda qodoba wax laga bedelay weliba afartan dambe ha ugu weynaatee waxaan ka ahayn ma u jeedo aan isleeyahay bahal dhanoo isaga dhan dib loo qoray weeye isma lihi aragtitaasi ka duwanna waxaa qabaa nuur qaasim waa duuban yihiin codadkii madaxweyne xasan sheekh markii uu ka hadlayay arrintan markii waxaas kala hadlayay farmaajo markhaati isagaa ku fulan madaxweynuhu marka uma baahna waa in hadda research deer lagu sameeya mar la raadiyo sida saxda sida saxda madaxweynaha qeexay sida asagu qeexay inuu raaca la raaca haboon mar haddii muddaba laga fakeraya in dastuurkan la meel mariyo oo qabyo qoraalka laga reebo oo dastuur rasmiya laga dhigo oo dowladihii horeba xataa ay ku ololeynayeen madaxda marka ay wax raadinayaan maxaa haatan loo dhaliilayaa dabiisha ugu weyn walaal saarasaan iriba waxqabadka madaxweynaha inuu wax qabanayo wax lagu ammaanayo ama la dagaalanka al-shabaab ha ahaato ama horumarinta dowladnimada soomaaliya ha ahaato ama wax kastoo kasii dhaqaashinta meeshii ay uga tegay madaxweynihii isaga ka horreeya ha ahaato hadi waxaa weeye dadka soomaaliya isku wadid ibu heshiisiin isu keenid bay aada ugu baahan yihiin four point five iyo dowlad goboleedyaynu haysanaa labaduba marka la fiiriyo waa xayndaabyo dadka lagu kala xayndaamo oo ay ku kala maqmaqan yihiin iskeyntaas iyo isu keenidaas iyo kasoo kabashada colaadihii raagay ee aynu ognahay dalka meesha ay geeyeen iyo qabyaaladu aynu ognahay inay qeyb weyn ka tahay dadka soomaaliyeed siday u fakeraan waxaa lagu daweyn karaa oo keliya waxaa weeye calool fayoobi wanaag isu keenid isku wadid iyo odayeyn oo xasasha ka rajeynayn in dalka wax badan joogay ahaa aqoon-yahan ahaa diin lagu tagay ahaa inuu ahaan lahaa ka odayeyn inuu ahaan lahaa madaxweyne kasuka oday inuu noo ahaan lahaa maanta ka saari lahaa soomaaliya ee meesha ay marayso oo isu keeni lahaa laakiin wixii asagu uu ka cabanayay oo uu sheegayay oo uu qeexayay inay khaldan yihiin inuu asagu intuu ka kaco ka rajeeyey ku kaco aan ka rajeeyey unaga rajeeyay inaan dalka soomaaliya dadka soomaliya ka yeelaan ee taa xoogaa waxaad moodaa inay ciyaar ku tahay caqliga iyo wax karadka dadka soomaaliyeed meelmarinta cutubyadan afarta ee dastuurka federaalka ee soomaaliya ee wax kabeddelka lagu sameeyey lana ansixiyey ayaa waxaa fadhigii lagu ansixiyey shalay soo xaadiray laba boqol toban iyo laba xubnood oo ka socday golaha shacabka baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale afartan iyo laba mudane oo ka socday aqalka sare ee baarlamaanka waxayna cod aqlabiyadle ugu codeeyeen cutubyadan wax kabeddelka dastuurka lagu sameeyey waxaana arrinkaasi uu ku soo aadayaa xili maamulka puntland ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen dowladda dhexe siyaasiyiinta qaarkood oo ay ka mid yihiin madaxweynayaal horeetana ay si weyn uga soo horjeesteen islamarkaasina ay jirtay doodo iyo buuq ka dhashay intii uu socday kalfadhiyadii baarlamanka iyo sidoo kaleeto doodihii laga yeelanayay dastuurkan markanna turkiga maanta oo axada waxaa koob iyo siddeetanka gobol ee dalka turkiga ah ay shacabka u dareeri doonaan codbixinta doorashada dowladda hoose iyada oo si gaar ahna indhaha loogu hayo magaalada ugu weyn waddankaasi uguna dadka badan istanbul guddoomiyaasha gobolada maayarada magaalooyinka iyo guddoomiyaasha degmooyinka ilaa iyo xaafadaha ayaa lasoo dooran doonaa inkasta oo markaasi istanbul waa ankara iyo sidoo kale izmir lagu wado in ay ku guuleystaan mucaaradka hase yeeshee xisbiga talada haya e k p ayaa waxa uu dagaal adag ugu jiraa sidii uu usoo ceshan lahaa istanbul haddaba nuur xasan nuur bukhaari oo jooga washington ayaa khadka telefoonka istanbul waxa uu ku wareystay bashiir macalin khaliifa oo ah wariye madax bannaan doorashada waddankan turkiga saaka looga dareerayo oo ah doorashadii dowladaha hoose codbixintana ay ka dhiibanayaan dadka shacabka turkiga iyo ee maaragtay magaalooyinka kala duwan ee waddankan turkiga marka maanta oo ay bisha saddexaad tahay soddon iyo kow ayaa la dooranayaa maayarada magaalooyinka waddankan turkiga iyo sidoo kale maaragtay xaafadaha ay magaalo walba ay leedahay marka waa doorashadii localka ahayd ama dowladaha hoose ayaa maaragtay maanta loo codbixintooda loo dareeraya haddii aleyna waayahay marka bashiir doorashadani maxay muhiim ugu tahay maanta shacabka turkiga nuurow saan ognahay doorasho walba oo maaragtay xilligeeda la joogaay shacab ama shacabka turkiga ha ahaado ama adduunka oo dhanba ha ahaadee dadka waxay u tahay ahmiyad gooni ay u leedahay inay dadku codkooda dhiibtaan siiyaanna doortaanna dadka maaragtay maamulaya kolba heerkay rabta ha ahaato ama heer dowlado hoose ha ahaato ama heerka sare ee maaragtay baarlamaanka iyo madaxtinimada ha ahaatee marka laakiin doorashadan ayaa maaragtay waxay kusoo aadaysaa xilli uu waddanka maaragtay ka jiro sixirbar aad u ballaaran oo wakhtiyadii u dambeeyey xilligii ugu sarreeyey ay tahay walow ay maaragtay doorashadani tii hoose ee localka ahayd ay tahay waaya marka magaalooyinka waaweyna dabcan ah magaalooyinka lagu dagaalamo doorashooyinka dowladaha hoose markay timaado gudaha turkiga marka istanbul ayaan filayaa in sanadkan ay tahay magaalada isha lagu hayo waa maxay marka sababta
istanbul nurow waxa weeye waa magaalada maaragtay turkiga magaalada ugu dadka ku nool ugu populationka badan waa magaalada ugu taariikhisan ee taariikh aad iyo aad u qoto dheer oo ilaa iyo maaragtay dowladdii cusmaaniyiinta ka hor ay maaragtay boqortooyooyin adduunka maamuli jiray ay saldhig u ahayd waa magaalo markaa taariikhi ah waa magaalo dhaqaale oo dhaqaalaha ugu badan ee turkiga meesha xudunta ama gunta u ahi waa istanbul waa magaalo dalxiis oo waa magaalada dalxiiska ugu badani ay yimaadaan sanadkiiba ay yimaadaan waa istanbul marka waxaad garan kartaa magaalo intaas oo isku darsatay muwaasafaada ama sifooyina isku darsatay oo dadka ugu badan la sheego xataa boqol kiiba sideed iyo toban waddanka turkiga in ay ku nool yihiin magaaladan istanbul waad garan kartaa marka ahamiyadda ama muhiimadda ay leedahay magaaladaas iyo doorashadeeda iyo cidda ku guulaysata intuba saamaynta ay ku yeelan karaan siyaasadda guud ee turkiga waayahay marka istanbul hadda waxaa ku fadhiyay kursiga oo doorashadii sagaal iyo tobankii labada kun sagaal iyo tobankii ku guuleystay xisbiga mucaaridka ee jehebe ikram imaam olu marka doorashada maanta dhacaysa fursaddiisu ilaa intee ayay gaarsiisan tahay xisbiga talada haya ee dagaalka ugu jiro in uu soo ceshto xakunka magaaladaasina isna fursadda murashaxoodu intee ayay isna gaarsiisan tahay ilaa iyo hadda doorashooyinka maaragtay waddankan waxaa la sheegay in ay afartan iyo sagaal xisbi sagaal murashax ayaa guud ahaan waddanka ka sharaxan labaatan iyo laba ka midii xisbiyey ka socdaan halka toddobiyo labaatan ka mid ay yihiin murashaxiin ama tartamayaal madax bannaan ay yihiin intaasoo xisbi ah iyo intaas gaarka u tartamaysa waxaa ugu xoogan oo sida weyn maaragtay meelo badan fooda isugu dari doona waa xisbiga talada haye ee maaragtay akbarti ee uu hogaamiyo madaxweyne rajab tayyib erdogan iyo xisbiga kale oo maaragtay uu musharaxa ugu weyn u yahay magaaladan istanbulla uu hadda maayirka ka yahay ninka la yidhaahdo akram imaam olu oo sida aad sheegtayba labada kun labaatan iyo sagaalkii doorashadii ee dhacday isagu ku guulaystay kana guulaystay xisbigan haatan talada haya marka doorashadaas baaxaddaas leh ee culayskaas leh saadaashu waxay sheegaysaa in ay labada nin ee labada xisbi ee ugu waaweyn ka socdaay ayna natiijadoodu aad u kala fogaan doonin walow saadaashu ay maaragtay marba dhinac u ay suurtagalka in ay mid walba inuu guulaysto tahay ay waxyaabo badan sababi karaan oo aan haddana si lasii hordhici karin oo na dhihi karin kaasaa guulaysanaya balse waxaa muuqata in ninka hadda akram imaam oolu inay caqabado aan jirin markii hore uu soo laa soo baxay ay hadda jiraan waa midda koowaad ee ninkaasi waxyaabo badan uu ballan qaaday ee wax hirgalay oo badani ma jiraan waa dhaliil maaragtay dul hogan haysa inuu wax dhumiyana u sahli karta waxaa kale oo jirta in xisbigiisa laftiisa uu khilaafaad ka dhex jiro taas oo soo bilaabatay doorashadii madaxtinimada ee waddankan ka dhacday waxaa iyaduna maaragtay saddexaad oo wiiqi karta in uu ku guulaysto isbahaysiyo xoogan uu haystay doorashadii hore oo iyaguna aan sidoodii isu wada haysanine in badan oo kamid ah ay mid walba si madax bannaan u tartamayo intaas markii laysku daro suurtagalnimadka inuu guulaysto way hoos bay u dhigi kartaa dhanka kale ee madaxweynaha iyo xisbigiisa isagana ninkan tartamaya oo dee dabcan aan reer istanbul aqoon badan iyagu u lahayn walow wasiir soo noqday dowladda maaragtay uu ka soo noqday wasiir haddana maaragtay nin dee sida ay u yaqaanaan maayirka oo kale ay u yaqaanaan ma aha iyadana doorashooyinkii horeete isbahaysiyadii uu haystay qaybo kamida ma haysto madaxweynaha xisbigiisu isku soo duuduub oo labada dhinac ee midka ay guushu raaci doonto waan ogaan doonaa insha allahu tacaala isla maanta galabtaa la ogaan doonaa
bashiir macalin khaliif oo u waramayey wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari ayuu kaasi ahaa ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay tobannaan kaleetana way ku dhaawacmeen kadib markii ay buuq iyo fawdo ka hareeyeen gargaarada bini'aadanimo ee la geeyey marinka gaza ciidamada israa'iil ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen dadka taasi oo xaaladda uga sii dartay warbixintan ay qortay wakaalada wararka wakaaladaha wararka qaybahooda kala gedisan ay qoreen waxaa soo jeedinaya soo koobaya ismaaciil xuseen farjar sida ay baahisay wakaaladda wararka ee a f b ilaa iyo shan iyo toban gaadiid ah oo siday gargaar bini'aadanimo ayaa soo gaadhay gudaha marinka khaza waxaana goobta cuntada lagu qaybinayay ku soo qamaamay kumanaan qof oo doonayay in ay helaan wax ay quutaan goobtan waxaa hadheeyey buuq iyo sawaxan hase ahaatee waxaa arrinta uga sii daray kadib markii ay ciidamada israa'iil ee goobta ku sugnaa ay rasaas fureen sida ay sheegtay bisha cas ee falastiin qaar ka mida gaadiidka waaweyn ayaa jiidhay qaar ka mida dadweynihii goobta ku sugnaa waxaana toogasho lagu diray ilaa saddex qof oo kale tirada dhimashada ayaa isku noqonaysa ilaa shan qof inta ay xaqiijiyeen ururka bisha casi muuqaallo kala duwan oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya buuqa iyo mushkiladda goobtaas ka taagan waana markii labaad ee muddo ka yar toban maalmood ay dad sidan u badani ay ku dhinteen goob cuntada lagu qaybiyo bishan march saddex iyo labaatankeedii ayay ahayd markii ay ciidamada israa'iil dileen ilaa koob iyo labaatan qof oo ka mid ahaa dad rayid ah oo ku sugnaa goob cuntada lagu qaybiyo sida ay sheegtay xukuumadda xamaas ee ka arrimisa marinka khaza hase ahaatee israa'iil ayaa iyadu iska fogaysay eedaasi warbixin ay soo saartay qaramada midoobay bishan march sagaal iyo tobankeedii ayaa ka digtay in kala badh shacabka falastiin ay la nool yihiin gaajo waxaana warbixintu ay intaas ku dartay in laga cabsi qabo in ay dhinaca waqooyi ee khaza inay ka dilaacdo macaluul baahsani haddii aan faragelin deg deg ah lagu samaynin xaaladda khaza warbixintan ayaa sheegtay in hal dhibic hal milyan oo qof oo u dhigma kala badh shacabka ku nool khaza in ay la nool yihiin xaalado nololeed oo qallafsan waqooyiga khaza oo hoy u ah ilaa saddex boqol oo kun oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay macaluul u dhintaan inta u dhexaysa bisha march ilaa mey haddii aan wax laga qabanin xaaladooda nololeed weli waxaa socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dalalka caalamku kuwaas oo la tacaalaya in ay wax ka qabtaan xaaladda cuntoyaraaneed ee ka jirta khaza ilaa saddex markab oo sida cunto gaadhaysa ilaa afar boqol oo tan ayaa ka baxay jasiiradda qubrus hay-adda samafalka ee wall kitchen ayaa sheegtay in maraakiibtani ay sidaan cunto diyaarsan oo ka badan ilaa hal milyan oo dalab hay-adda samafalka ee wall central kitchen oo ay taageerto hay-adda samafalka ee ka dhisan dalka sbain ee open arms islamarkaana dhaqaalaha ugu badan ka hesha dalka imaaraadka carabta ayaa muddo bila ah ka howlgelaysay marinka khaza mas-uuliyiinta qubrus ayaa iskaashi kala sameeyey israa'iil sidii loo yegleeli lahaa marinbadeed ammaan ah oo lasoo mariyo cuntooyinka iyo agabka kale oo lasii hubiyey ka hor inta aan la gaadhsiin khaza maraykanka ayaa dhinaciisa ka fekeraya in ay hirgeliyaan deked sabaysa oo kumeelgaadh ah oo loogu tala galay in laga dejin karo gargaarka loo wado khaza dekeddan ayaa la filayaa in ay dhammaato ka hor bilowga bisha mey ee fooda inagu soo haysa hay-adaha samafalka ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan in gargaar bini'aadannimo laga geeyo dhinaca badda hase ahaatee waxay ku booriyeen israa'iil in ay fududayso in gargaar dheeri ah laga gelin karo dhinaca dhulka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka urdun ayman safaadi ayaa sheegay in macaluusha laga cabsi qabo inay ka dilaacdo khaza in si deg deg ah wax looga qaban karo haddii ay israa'iil furto xuduudaha wasiirka ayaa arrintan ka dhawaajiyey xilli uu shir jaraa'id la qabanayey wasiirada arrimaha dibadda ee masar iyo faransiiska saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey israa'iil in ay xanibayso gargaarka bini'aadannimo ee la geynayo marinka khaza in kasta oo ay israa'iil eedahaas beenisay arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli la filayo in ay maanta dib uga bilaabmaan magaalada qaahira wadahadalladii u dhexeeyey israa'iil iyo xamaas ee ku aadanaa sidii heshiis xabad joojineed looga gaadhi lahaa dagaalka khaza netanyahu waa ra-iisul wasaaraha israa'iila ayaa la kulmaya culays xooggan oo uga imanaya qoysaska lahaystayaasha kuwaas oo ku cadaadinaya in uu oggolaansho ballaadhan siiyo xubnaha wadahadallada ku metelaya si loo sii daayo eheladooda lagu haysto khaza mahadsanid kaasi waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi nala socodsiinaya markana qhasaaiqii ramadaanka nabi ammaankaasi ayaa idaacaddeena guud ahaanba gebagaba u ah inta aynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eedoo idin leh isba dhaafna haatan
خلق الله يا كبر العصاة السلام عليك
Manzarra